habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeennimo isniina bisha febraayo ee sannadka labada kun iyo labaatankana waa afar iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronavirus oo ku sii faafaya waddamo cusub
sool waa meesha ugu far ugu ballaadhan saamaynta noocaas waa meesha ugu saamaynta ballaadhan hadday barakac noqoto iyo hadday abaar noqoto maxaa yeelay dadku waxa soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen waxaa soo maray isku dhacyo beelo
kaasi waxa uu ahaa codka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya qofka hadlaya gordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ra-iisul wasaaraha waa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka sool
waxaa ula kulmay mahadsiir boqorka waddanka oo uu gudbiyey socodkalaadiisa laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaalada siyaasadda maaragtay qalabsane hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo mahadsiir maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga dooranay
qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo weliba soomaaliya balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka saamaynta xagga dhaqaalaha ee uu cudurka coronavirus ku hayo dunida ayaa isniinta maanta ah si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee caalamka iyadoo dalka shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkan aawadeed suuqyada saamiga ee dalkan maraykanka gaar ahaan kuwa new york ayaa aroornimadii hore ee saaka qiimahoodu uu laba dhibic shan boqolkiiba hoos ugu dhacay arintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee yurub iyo kuwa aasiya maanta intooda badan ee gobolka ugu dhacay khasaaro shirkadda brain crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan afar dhibic shan uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda taasoo ka dhigtay hoos u dhici ugu weynaa muddo afar bilood ah saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sare u kac ku yimid qiimaha dahabka oo laba dhibic afar kor ugu kacay suuqyada caalamka qiimahaas ayaa noqday kii ugu qaalisanaa oo uu dahabka kor ugu kaco muddo toddoba sano ah cudurkan ayaa mawjado qaracan ah u diray caalamka kadib markii uu ku faafay dalal kale oo hor leh oo ku yaala yurub iyo bariga dhexe
magaalada london ayaa maanta waxaa ka furmay dhegaysiga codsi ay dowladda maraykanku ku doonayso in lagu soo gacan geliyo aasaasaha bogga wikileaks julian assange garsooraha maxkamadda woolwich crown ayaa dhegaysanaya dooda qareennada matalaya dowladda maraykanka oo ay ku jiraan oo ay ku jirto ilaa toddobiyo toban dacwo oo basaasnimo iyo jabsasho kombyuutaro dowladda maraykanku leedahay ah haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey assange oo ah afartan iyo sideed jir u dhashay dalka australia ayaa wajahaya boqol iyo shan iyo toddobaatan sano oo xabsi ah eedaha ayaa la xiriira sii deynta bogga wikileaks ee warbixinno sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo tangaashaandhigga ee the pentagon kuwaasi oo ku saabsanaa howlaha militariga maraykanku ka wada dalalka afghanistan iyo ciraaq waxaa kaloo boggaasi lagu daabacay iimeille ay soo direen diblomaasiyiin maraykan ah dhowr wadan oo dunida ah ku matalayay kuwaasi oo ku socday wasaaradda arrimaha dibadda saraakiisheeda ku sugan washington assange ayaa toddoba sano oo masaafuriin oo uu si iskiisa u galay ku qaatay safaaradda dalka equatoria ee magaalada london waxaana markii ay dowladda equator ka saartay halkaasi uu gacanta u galay bilayska dalka britain oo ilaa haatan ku haya xabsi ku yaala magaalada london booliska dalka jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiiray dadka qaybgelayay maharajaan ka dhacayay bartamaha jarmalka afhayeen u hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee volkemerson aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalku uu si ula kac ah goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay boolisku waxay sheegeen in ninka la qabtay haatanna ay ciidamo badan goobta ku sugan yihiin wargeys maxalli ah ayaa ku waramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan shan iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur aada u yar meelo badan oo dalka jarmalka ah ayaa waxaa hadda ka bilowday maharajaanka loo yaqaano ubaxa oo ay ka wada qayb galaan dadka waaweyn iyo caruurtaba
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay in maraykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka indiya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa saddex bilyan oo doolarka maraykanka ah kordhawaaqistan ayaa timid mar uu trump ka hadlayay isu soo bax lagu soo dhoweynayey oo ka dhacay magaalada axmedabad ee dalka indiya halkaasi oo dad gaaraya kun qof ilaa boqol kun oo qof ay ku soo aruureen si ay u dhageystaan madaxweyne trump iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ka hor booqashada madaxweyne trump ayaa sheegay in heshiis ganacsi oo weyn oo ka dhexeeya labada dal uusan qayb ka ahayn safarkiisa laakiinse khudbadiisa maanta ayuu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mida heshiisyada ganacsi ee ugu weyn ra-iisul wasaaraha indiya ayaa sheegay in booqashada trump ay calaamad u tahay in bog cusub uu u furmay labada dal isagoo tilmaamay in xiriirka labada dal uu yahay mid aad u xoogan trump ayaa sheegay in labadooda dal ay si wadajir uga shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisada
caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna nagala socotaan voice of america washington aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o e da kaga hadlay saameynta abaarihii soo maray gobolka iyo colaaduhu ay ku yeesheen dadka gobolka gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ay weli ka maqan yihiin adeegyada asaasiga ah wariyaheena gobolka sool cabdikariim olol ayaa la kulmay gudoomiyaha waraysiga uu la yeeshana waxa uu marka hore kaga hadlayaa dhibaatooyinka sida gaarka ah u haysta gobolka dadka abaaruhu saameeyeen iyo xooluhu horta marka laga hadlay deegaanada jamhuuriyadda somalilan sool waa meesha ugu ballaadhan saamaynta noocaas oo meesha ugu saamaynta ballaadhan hadday barakac noqoto iyo hadday abaar noqoto maxaa yeelay dadku waxa soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen waxaa soo maray isku dhacyo beelo oo sanad iyo bar ama laba sano ka hor deegaanada ka dhacay taasoo barakac baahsan dhalisay annagu markaa dowlad ahaan tallaabada aan qaadnay waxa weeye tii nabadgelyada waa xoojinay dadkaana nabad baan kusoo dabaalnay maantana nabad bay ku nool yihiin deegaanadiina waa isugu celinay waa geynay wixii aan tari karaynay waa tarnay oo u geynay dadkaygii un waxaa dadka uun ka dhima adeegyada ahaayee deeqbixiyaasha ahaayee caawamooyinka ahaayee ay sugi lahaayeen adeegyada asaasiga oo dhan baan ka dhima aysan deegaanadaas lahayn gudoomiye waxaad sheegtay gobolka sool oo kale inay ka mid tahay deegaanada somalilan meelaha ugu barakacyaasha badan ay joogaan dadka abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo colaaduhu saameeyaan bal ka waran dadkaasi meelaha ay kala degan yihiin iyo sida idinku diiwaan gashan yihiin idinka
barakacyaasha waxay degan yihiin xaggan marka laga soo bilaabo degmada tuulada la yidhaahdo ee gumeys barakacyaal arab far badan baa degan arcadeeye waa degan yihiin deegaankan kale ee berigii colaaduhu ka dhaceen hawdka dhumay iyo meesha la yidhaha dabataag iyo dharkangeeyo iyo saxdheer intaaba waxaa degan barakacyaal runtii oo marka dadka aada waraysiga qaadi ood dhexgeshid waxaad arkaysaa ninkuuhi anugu sanad ka horbaa gurigaygii iyo meesheedii igu dambeysay midku idhahda laba sano anugu hoygii aan deganaa maan arag iyo reerkaygii aniga reerkaygii waa kasoo qaxanay oo halkan baan soo degno reer baan dulsaar ku nahay marka dhibaatada baahsan oo deegaanka way ka jirtaa runtii barakacyaal badanna way joogaan dee waa caawimo soo gaargaadheen laakiin wax ku filan iyo wax dhowtoona maaha wax baahidooda ah laba qaybood bay isugu jiraan gudoomiye dadkaasi oo dad qaar xooluhu ka dhammaadeen qaarna waa dadka ay colaaduhu ay saameynta ku yeesheen bal waxaad iga warantaa guud ahaan dadka aan xooluhu ay ka dhammaadeen waxyaabahay sida weyn uga hadlayaan waxaa ka mid ah caafimaadka goobaha qaarkooda waxbarasho waa laga hirgeliyay laakiin waa cidhiidhi tirada ardayda oo aadka u badan biyaha oo ku yar waay dadka xooluhu ka dhammaadeen iyagu dee waxawey dhibaato asaasiyaaba haysata oo gaar u ah oo ah in xoolihina ka dhammaadeen wax u bedeli aan jirin xirfad ay ku shaqaystaana male markay magaalooyinku soo galeen tuulooyinku soo xaroodeen xataa qaarkood maqaxyamo shidan karaan oo waxay ku iibsadaan kadhladii iyo wixii raaya agabkii raayay u baahnaa ma haystaan marka dadkaasi waxaan ka codsananaa cid walba oo dee ibni-aadamnimada ama gargaar caalamiya bixisa ama mid midanayaba inay dadka runtii ka warhayso oo wax la soo gaadho dhibaato badan baana haysataa qaarkood baa toban toban ciyaala wata qaarkood baa waxay wataan waxaan hadarkaasa qaar nin shan iyo toban ciyaal wata oo xayn adhiga haystay xayntiisa adhiga abaarti raacday islamarkaana tuula kusoo xarooday markaa dhibaato ubadan haystay carruurtii waxbarashana ma hayso caafimaadna ma helaan ku filan marka dhibaatada asaasigaa waxaa jira dad aad ku celiseen koonfurta gobolka sool dadkaas adeegyadu aad bay ugu liitaan oo weli waxaysan haynin caafimaadkii waxbarashadii goobaha iskuullada qaarkoodna way ka duunsan yihiin sida ay noo sheegaan ka dowlad ahaan idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama aad celiseen oo kale walaanagu horta dowlad ahaan dee wixii aanu tari karnay waxba kamaanahagran hadday namidgelyada ugu muhiimsanayd oo annaga culayska ugu badan nagu haysay iyada runtii aad baan uga shaqaynay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxyaabihii kale gargaarkii loo geen karayay ee dowladdu bixisayna waa gaadhsiinay wixii kale cid ugu jafi kara waa gaadhsiin laakiin wax ku filan dadkaas ma haystaan waxyaabay ugu baahida badan yihiin dadkaasi waa waa caafimaad runtii waa waa caafimaadkan weliba asaasiga ah ma haystaan dadkaasi mchda mch ma laha aad aad bay daciif u yihiin aad iyo aad bay daciif u yihiin mana laha waxa la yidhaahdo waxbarashana ma jirto marka labadaas waa labada dib nolosha ibni aadanka ugu baahida badan ee asaasiga ee ladoona carruurtiina ku korto oo isbedel bulshada ku keenta skills iyo xirfadaha ku shaqaystaanna ma laha ma jiraan hay-ada idin yimid ama idinkala hadlay sida dadkaasi loo caawin lahaa ama dibadejin loogu samayn lahaa ama xoolo loogu samayn lahaa hay-adda runtii baa noo timid biro dhaweyd unhcr ee qaramada midooda qaxunta ugu qaabilsan ee madaxu ugu sarreeyay somalilan u fadhiyey runtii waa u gudbina warbixintao dhan waxaana noo ballanqaaday inay sanadan ga ee bilowga ah ee horaantiisa aan joogno ay hawshaa nagasoo warbixin naga sooin karto weli adugu kole informationka ku maqan yihiin may soo joobin lakiin waxay ballan qaadan inay wax weyn ka qaban doonaan hay-adaha internationaalkana iyagoo u gudbinay qaarkood assessment way ku tageen waa soo booqdeen laakiin wax ku filan weli ma gaadhin deegaanada gudoomiye waxaa jira iyagana qaxoonti kasoo tallaabay xadka oo etoobiya ka yimid iyo kuwa ka yimid wadanka yeman oo ku sugan magaalada laascanood qaarkoodna aan waxba gacanta ku haynin bal kuwaas oo kale ka waran runtii qaxoontigaas waa jiraan dhib badanna waa ku qabaan dee dad kasoo refugie refugiga rasmiga ah bay ahaayeen an i d b iyagu way ka doonayeen mana haystaan runtii wax ay xitaa shaltaradii meelihii u hoyan lahaayeen iyo meelihii ay degi lahaayeen mana hayaan wax ay hayaan ma leh marka iyagana runtii anagu dee waraaqo iyo sharciyad iyo waxaan siin karnay waa siinay laakiin iyagana hay-adaha qaxoontiga waa ka codsana inay waxay u qaban karaan deegaan dadkaas dhulkooda kasoo barakacay colaaduu soo barakiciyeen ay u qabtaan waxaa ugu badan hadda dadkan ay ka hadlayaan waa sanadkii hore baa ugu dambeysay gargaar iyo cuno lasoo gaarsiiyo oo gabaabsi ayay ku jirtaa qaarkoodna maba haystaanba waxaan tirayaa sanadan toontoniga wax soo gaadhay ma jiraan cid kasta oo dadka caawinaysa waxaan leenahay caawimo degdega lasoo gaadha afartan dirana waa intaas inay degdeg wax ula soo gaadhaan waa dad baahan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud waxaana uu u waramay wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariim olol
dowladda kenya ayaa muddo labaiyo toban bilood ah ku kordhisay muddadii loo qabtay in dadka ay ku qaataan baasaboorada cusub ee e basbort ee dalkaasi kenya hadalkan ayaa waxaa sheegay xoghayaha arrimaha gudaha fred matiangi oo sheegay in weli dad gaaraya hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof oo reer kenya ah aysan weli codsanin baasaboorada wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi waaxda socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka kenya ayaa waxay shaacisay in laba iyo toban bilood lagu kordhiyay muddada dadka kenyaankaha ay ku bedelan karaan baasaboorada ay horey u isticmaali jireen si ay u qaataan baasaboorka cusub ee kenya arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskuduwaha howlaha qaranka dalka kenya doctor faraj matiangi uu sheegay in dad badan oo kenyaan ah oo ku dhaqan dalka dibadiisa aysan weli qaadan baasaboorada iyo sidoo kale dad ku dhaqan gudaha dalka kenya wasaaradda arrimaha gudaha dalka kenya ayaa hore u shaacisay in kowda bisha saddexaad ee sanadkan uu ku egyahay xilliga la qaadanaya baasaboorada waxaana wasaaraddu sheegtay baahi jirta darteed in waqtiga dadka loogu talagalay la kordhiyey waqtigaas oo ku ekaan doona ilaa iyo kowda bisha toddobaad ee sanadka xiga dadka kenyaanka ah ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa loogu baaqay inay qaataan baasaboorada cusub iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay sheegtay inay dadkaasi ka heli doonaan lix xarumood oo ku yaala magaalooyinka baarliin baris london washington johannesburg iyo magaalada dubai ee dalka imaaraadka sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso in ugu dambeyn kowda bisha toddobaad ee sanadkan qof walba oo muwaadin ah uu baasaboorka cusub ka heli doono muddo maalin gudahood ah intisaar saale xuseen v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a ra-iisul wasaaraha maleeshiya mahatiir maxamed ayaa iscasilay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu isbahaysi wadankaasi xukumo uu la yeelan doono xisbiyada kale haddaba axmed cali sheekh ayaa arrimahan ka wareystay cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan dalkaasi maleeshiya runaantii arrintani waxay noqotay arrin ilaa maalinnimadii shalay ilaa maanta maaragtay wadanka gelisay qalaasa siyaasadeed waxaan oran karnaa waxay ka bilaamatay xilligii labada kun iyo sideed iyo tobankii markii doctor mahatir moxamed loo doortay ra-iisul wasaaraha waxaa jirtay inuu horey uga tirsanaa xisbigii la oran jiray umno oo run ahaantii wadanka soo xukumayay muddo gaaraysa ilaa iyo lixdan sano ha yeeshee labadii kun iyo lix iyo tobankii mahatir waxa uu ka biyadiiday madaxdii xisbigaasi oo xilligaasi wadanka hogaaminayay oo uu ahaa si gaar haddaan u sheegno ra-iisul wasaaraha iminka ay maaragtay ku socdaan maxkamadda ku socoto ama maaragtay kiiskiisa lagu jiro mudane najiib rasaag inuu maatir ka biyadiiday kuna eedeeyey inuu maaragtay corruption iyo maaragtay hantilumis iyo waxyaala caynkaas oo maaragtay u galay taasi waxay sababtay maatir inuu xisbigii xilligaasi oo umno la yidhaahdo uu ka baxo banaanka uga baxo xisbi gaarna uu samaysto oo uu doonayo in uu xilka kaga tuuro ra-iisul wasaarihi wadankaasi ama xisbiga omno taasi waxay mahatiir u sahashay in uu dib ula midoobo anwar ibrahim oo hogaamiya xisbi la yidhaahdo b k r ama kacadilaan si kale haddaan u dhiraahdo xilligaasoo anwar isaga qudhiisa uu xirnaa uuna ahaa nin maaragtay xagga siyaasadda horay ay iskaga soo horjeedeen mahatiir taasi waxay sababtay mahatiir in uu maaragtay helo xisbigii anwar iyo maaragtay asxaab kale oo ay kamid yihiin xisbi la yidhahdo d a p oo chinesku ay ku badan yihiin kadibna ay halkaas asxaabtii mucaaradka ahaa oo la midoobay xisbigii cusbaa ee mahatiir ay doorashadii labadii kun iyo sideed tobankii saa ku galaan kadibna ay ka guulaystaan xisbigii tirada hayay wadanka taa waxaa jirtay oo ku lifaaqnayd in mahatiir maadaama maaragtay uu ahaa isagu nin maaragtay da-na u muuqda wadankana horey ra-isul wasaare uga soo noqday muddo labi marat labiyo labaatan sano gaaraysa ra-isul wasaare wadanka uga soo ahaa ay kula heshiiyeen asxaabta xilligaasi ay isbahaysteen in muddo laba sano ku kooban uu xilka hayo labadii sano ayaa iminka lasoo gaaray taasi waxay sababtay asxaabtii ay maaragtay ruling bartiga ama coalitionka isla ahayd wadanka wada xukumayeen b k b k r iyo d a b ay kamid ahayd ay ku cadaadiyaan inuu xilka haddaba labadii sano maadaama ay dhamaatay ka dego sidii hore laisugu hesh lagu hesheeyena uu anwar ku wareejiyo xilka waan gartay cabdifataaxo marka hadda muxuu isku casilay mahatiir ma cadaadiskii la saaray ee ahaa in labadii sano ay dhamaatay uu ka dego kursiga mise si kale uu isku casilay oo qorsho kale ayuu maagan yahay run ahaantii cadaadiska waxaa keenay maalintii sabtidii lasoo dhaafay waxaa xiray asxaabta maaragtay wadanka xukumayay maatiirkuna qayb buu ka ahaa taas waxay keentay cadaadis inuu kaga yimaado dhinaca xisbiga d a b iyo b k r oo ayagu ku cadaadiyay inuu xilka baneeyo taas laakiin waa uu ku goys aday waxaanu sheegay inuu november wixii loo gaaro ay suurtagal tahay inuu iscasilo isagase ay u taallo inuu iscasilayo taa waxaa sababtay in xisbigii mahatiir moxamed uu hogaaminayay oo maaragtay b b m la yidhaahdo iyo qeyb ka mid a xisbiga anwar ibrahim oo uu hogaaminayo ninka maaragtay dowladdan iminka jirtay ee dhacday ka ahaa wasiirka dhaqaalaha ay xildhibaanadii kasoo goostaan kadibna ay la midoobaan xisbiga anwar ayna qeyb ka noqdaan shir xalay dhacay oo la doonayay in coalition cusub lagu sameeyo taa macnaheedu waxay ahayd in xisbigii hore ee omno lasoo celiyo oo omno oo iskaashanaysa xisbigii mahatiir qeyb ka mida iyo qeyb ka mida xisbigii maaragtay ninka la yidhaahdo anwar ibrahim ay midoobaan dowladda cusubaa dhisaan laakiin mahatiir waxa uu ka biyo diiday ouna sheegay inuusan qeyb ka noqonayn dowlad cusub oo ay ahayd tii isagu uu riday oo maaragtay uu dagaalka u galay oo mucaaradkii uu la heshiiyey inuusan qeyb ka noqonayn xisbigaas uu mahatiir ka xanaaqay inuu dowladdiisa qeyb ka noqdo oo ah kan iminka maaragtay madaxdiisa maxkamadda ku socoto marka najiib oo kale laga hadlo waxay sababtay mahatiir inuu ka biyo diido sidaana maaragtay uu isu casilo maanta waxa uu la kulmay mahatiir boqorka waddanka oo uu gudbiyey iscasilaadiisa laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaalada siyaasada maaragtay qalabsan ee hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo mahatiir maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-isul wasaare laga dooranayo macnaha intuu aqbalay iscasilaadiisii ayuu kadib u magacaabay ra-isul wasaare kumeel gaar ah inta dowlad cusub laga soo dhisayo waa sabtaa weye wuu aqbalay iscasilaadiisii laakiin ra-isul wasaare kumeel gaar waan gartay hadda hay qorshihiisa xiga mahatiir maxamed muxuu yahay ma inuu dowlad cusub soo dhisaa oo isbahaysi cusub samaystaa mise sidaas ayuu ku tegayaa run ahaantii waxa ay ku xiran tahay maaragtay waxa ka yimaa haddii asxaabta iminka maaragtay talada waddanka ka tegay ama b h maaragtay collationkan la yidhaahdo b h oo mahatiirna qeybta uu ka ahaa oo horey ugu cadaadinaya inuu xilka ka dego hadda waxa ay ku baryayaan inuu isagu yahay ninka keliya ee waddanka ra-isul wasaare kasii noqon kara ilaa inta hawsha laga baxayo sidaas daraaddeed ay taageersan yihiin ra-iisal wasaarenimadiisa xisbiga d a b anwar ibrahim oo ay kulmeen maanta maaragtay mahatiir waxa ay sheegeen intuba inay taageersan yihiin anwar maaragtay mahatiir maxamed inuu ra-isul wasaare sii ahaado xilkana uu sii hayo taa waxaa barbar socdaa xisbigii mahatiir laf ahaantiisuu ka tirsanaa wuu iska casilay wuxuuna xisbigii ka baxay collationkii waddanka xukumayay ee b h ama bakitaan harbaan la dhahayay waxaa kaloo iyaduna qeyb ka jabay asxaabtii maaragtay xildhibaanadii maaragtay ku matelayay xisbigan maaragtay b k r la yidhaahdo marka waxaa la sugayaa cidda majority-ga baarlamaanka awoodiisa haysata ama maaragtay legitimacyga awood yeelata inay maaragtay dowlad soo dhigi karto labayo laba boqol laba iyo labaatan xildhibaan maaragtay baa aqalka hoose ee baarlamaan ka kooban yahay marka xisbigii ama qofkii loo arko inuu taageerada ugu yaraan boqol iyo saddex iyo toban xildhibaan haysto ayaa dowlad simple majority a soo dhisi karaa marka hadda waxaa la eegayaa qaabka mar walba ay maaragtay siyaasaddu ilaa maanta ilaa berri maaragtay ay ay ay asxaabtu ay ay ay waxusoo saaraan ilaa iminka shirar baa socda laakiin waxaa hadda la leeyahay waxaa suurtagala in maaragtay haddii ay suurtagal noqoto in ay new coalition cusub meesha yimaado maadaama mahatiir qudhiisa uu ka badiisan yahay uu leeyahay anigu xisbigii aan riday oo corruptionka iyo ku eedeeyey iyo maaragtay waxisabamarinta inaan dib ula midoobo anoo xil ku doonaya ma aha laakiin waxaa la leeyahay waxaa suurtagala maalmaha soo socdo ilaa berri ah in maaragtay dhinacan ay dhacdo oo la arko cidda maaragtay rasmiga ah ee majority-ga baarlamaanka haysata cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan magaalada kuwaalambuur ee dalka maleeshiya waxa uu u waramayay wariyaha v o e-da axmed cali sheekh
cudurka coronavirus ayaa kusii faafaya wadamo badan oo caalamka ah wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in kiisas cudurkaasi ah lagu arkay wadamada kuweyd ciraaq iyo baxrayn dalka iiraan ayaa dhimashada cudurkani ay korodhay halka dalka talyaanigana laga soo sheegaya kiisas dhowr ah guud ahaan caalamka ayaa waxaa cudurkani u dhimatay in ka badan laba kun iyo afar boqol kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada wuuha ee dalka shiinaha haddaba xuseen barre aadan ayaa fiditaanka cudurkani ka wareystay doctor maxamed axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka turkiga waxaana uu ugu horeyn ka hadlayaa feejignaanta ka jirta dalkaasi xanuunkan coronavirus oo ah markaa virus hadda adduunyada ku cusub waxaa turkiga la marayaa heerkii ugu sarreeyey ee feejignaanta marka waxaa feejignaan la geliya dhammaan bahda caafimaadka dhakhaatiirta iyo wixii kale ee markaa la xiriira sida sharikadaha dawooyinka sharikadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada marka hadda cabsi aada weyn way jirtaa oo la xidhiidha coronavirus maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg dad ka mid ah dadka markaa looga shiki qaba inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhadhow turkiga sida iran oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa toddoba qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas waxaa kale oo markaa dowladda turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda howlaha qaabilsan arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay saddex iyo labaatanka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyey iiraan iyo turkiga kaas oo markaa keenay in labada wadan oo isku socodkooga uu aada u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii turkiga iyo u dhexeeyey iiraan waxaa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyey ee aanu helaynaa in wadanka cyprus ama qibrista waqooyi oo hoos timaado turkiga laga helay hal qofba markaa looga shakisan yahay inuu inuu virusku positive yahay taasi ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aada looga taxadiro oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya cisbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa laga lagaga hortago hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa ka hortag loogu sameeyo waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortegayso in loo qaybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo cisbitaalka islamarkaana la joojiyo shaqada markaa socota waxay kamid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halkaa ay marayso islamarkaana cisbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan
dhinaca caafimaadka marka la eego maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaa u faafo
cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa taas oo keenaysa in markaa laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunkan waxaa ka mid ah daawo aan hadda la haynin oo isaga la xidhiidha hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horeysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaksaha ee u tarmaya viruskani daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaksaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama viruska keena xanuunkan kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka turkiga oo khadka telefoonka ugu waramayay xuseen barre aadan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya oo u dabaaldegay xuska maalinta afka hooyo oo ku beegnayd toddobaadkii hore iyo qoysaska barakacayaasha ee gobolka sool oo walaaca ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhowdhow miyiga ee ay ku soo barakaceen kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa u dabaaldegay xuska maalinta afka hooyo oo ku beegnayd toddobaadkii hore munaasabadda baabulkeeda ay lahaayeen dhallinyarada oo lagu qabtay xaafadda islii ayay ku muujiyeen muhiimadda uu afka u leeyahay ummadda wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan noo soo diray hay-adda qaramada midoobey ee unesco ayaa nofeembar kii waxay u asteystay bisha labaad sanad walba in loo aqoonsado maalinta caalamiga ee afka hooyo wakhtigaasi xilligii ka dambeeyey waxaa dunida ka dhacayay munaasabado ku aadan xuska maalintaasi halkani oo howl ku yaalla xaafadii slii waxaana ku kulansan dhallinyaro soomaali ah oo u dabaaldegayo xuska maalinta afka hooyo dhallinyaradan inta badan waa qurbajoog ku soo barbaaray meel ka baxsan dalkooda hooyo faham badanna kama haystaan qorista iyo isticmaalka afka soomaaliga balse waa kuwa muujiyey baahida ay u qabaan xuska maalinta tan ayaan maxamed yuusuf waxay ka mid tahay dhallinyarada munaasabadda ka soo qayb galay iyadoo sharaxday baahida loo qabo dhaqanka iyo xusidda afka hooyo maantay waxaan ka qayb galay xuska maalinta afka soomaali afkaaga hooyo oo ah af soomaaliga anigana si fiican af soomaaliga uma fahmi jirin inta tawakal kaa imaaday markii la aasaasay so kabacdi af soomaali dhan kuma hadli jirin ilan marka af soomaali ku hadlo waa ili aflagaadeena af soomaali mataqaanid adiga sujuuya tahay ili dhahaya aniga soomaaliya inkastoo ah ku dhashay anigoo yara ilaga soo waday oo laba sano jiro sa kabacdi iskuulo oo ajaanibta u badan tahay ay dhigeeyey iskuulahaasa dhigan jiray oo boarding school ah iskuul oo day ma dhigan jirin iskuul oo dadka lagu xareeyo foo saddex biloodaa joogaya hal bilna gurigiinaa joogaysaa saa sidaa darteed af soomaaligu iga lume ilan ajaanibtane aa u badnaayeen soomaali saddexa ahayn iskuulka oo dhan klaaska igana keligayaa ka ahaa soomaali saa af soomaali ma ku hadli karin maantay waxaa ku faraxsanahay inuu anigoo af soomaaligayga iska jajabsanayo inaa improvement yani af soomaaligayga waa ii korortay sidaa ku hadli jiray si ka fiicana hadda ku hadla waxaana ku faraxsana inaa dadka hortooda ku hadlo weligeen munaasab sidaan u weyn ah ma qabanin oo lagu xusaayo afka soomaalida waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada iyo dadkii oo leaderskis ku imaadeen secondly tawakal wax badan ay qabataa but maantay insha allah iyo hadda wax laga bilaaboba af soomaaliga inaa qabano oo barano waayo anigana dhibka i heysto maxaa waaye qof af soomaali i baro iyo ila hadlo hooyadey aabahey horta wiiga fogaa hooyadey aa isoo korisay time weynna maamooyinka maku siinaya intay guriga ku mashquulsan yihiin ay waxa ku mashquulsan yihiin maku siinayn time af soomaali ku hadashid sar darteed maanta waxaa ku faraxsana in af soomaali ku hadlo hadda ka bacdina insha allah waxaa soo jeedin doonaa speech oo af soomaali
soomaaliya waxaa laga xusaa maalinta afka hooyo kow iyo labaatanka januari iyadoo tan iyo saddex iyo toddobaatankii wixii ka dambeeyey maalintaasi soomaalida ay u aqoonsatay maalinta afka hooyo maadaama wargeyskii ugu horreeyay ku baxa afka soomaaliya xilligaasi la daabacay balse xilligan afka soomaaliga ayaa ah mid loo cabsado waayo dalka dibaddiisa waxaa aaday soomaali tiro badan mana jirto akadeemiyad ilaaliso dhaqanka iyo afka soomaaliga marka laga tago munaasabada yar oo ka dhaca magaalooyin kala duwan oo ku yaala caalamka nasteexi cabdi maxamed waxay dhowaan ka timid caasimadda muqdisho waxayna aad u bogaadisay dadaalka ay sameeyeen kooxdan dhallinyarada ah ee ku nool xaafadda isliyi
waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo kulan looga hadlaya qoridda afka soomaaliga ama maalinta inoo asteensan ay ahayd labaataniyo koodii february sana guuradii kasoo wareegatay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaga qayb galo dalka dibadiisa dhalinyaro soomaaliyeed oo isku soo xilqaamay inay soo nooleeyaan afka iyo dhaqankaba waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay bahda tabakal oo u taagan soo nooleynta dhaqanka afka soomaaliga hidaha iyo dhaqanka aan leenaha anaga waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay inay jiraan dhalinyaro soomaaliyeed oo ku koray qurbaha rabana inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga heerka uu taagan yahay waa tahay waxaad tiraaday markii ugu horeysay dalka dibadiisii munaasabad caynkaan aan kaga qayb galo adihaan maxay kaaga dhigan tahay Aa, wallaahi aada ugu faraxsanahay haddaba meesha aan ka imaado ee ahayd een, caasimadda qaar ahaan muqdisho Een, dhalinyarada marka caasimadda waxay aada ugu ololeyn jireen dhaqanka iyo een, soo nooleynta suugaanta Een, dalka dibadiisa markaa imaadana isla sidii waxaa is soo guurta mase dhalinyarada maa soo guurta imaada dibadaha Een, dhalinyarada dibaha ku koray oo ayagana aada u- u daneynaya amba xiiseeya inay bartaan dhaqankooda iyo afkooda afka soomaaliga dhibaatada ugu badan wuxuu ka haystaa gudaha dalka waayo iskuullada iyo jaamacadaha waxaa lagu dhigaa afafka qalaad waana arrin khatar badan gelin karta jiritaanka qorista farta soomaaliga cabdulaahi maxamuud cilmi wuxuu xubin ka yahay kooxda tawakal ee munaasabadan soo agaasimtay waxaan wax ka weydiiyey muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed munaasabadda ay haatan qabteen
Een, run ahaantii een, xarunta tawakal een, waa xarun isku dayda mar walba ahay intaan aragnay xaafadda islii iyo- iyo iyo agagaarkeeda waa xarunta keliya oo aan dhihi karno maalmaha ama een, sanadaadkan afarta sano u dambeysay way u olo ololeysaa barnaamijyada noocaana barnaamijyada noocaana waa barnaamijyo muhiimka ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay in maadaama dhalinyaradii eh, sida hadda aragtay dhowr qof een, aysan joogin wadankii aynan ku korin aynan- aynan ku ku dhalanin qaarkood maxaa la yiraahdaye islamarkaas ay tana xataa maybe waalidiintooda xataa aysan kasoo qayb qaadan maxaa la yiraahdaye in wadankii iyo kurimadiisii marka inaan anaga ahaanteena soo nooleysiino iska saarno mas-uuliyad sidan dib ugu soo celin lahayn een, een, dhalinyaradii een, helitaankii ay heli lahaayeen kuxirnaanshihii connectionka kala dhexeyn lahaa ayagii dhaqankoodii qaasatan afka maadaama maanta munaasabada- munaasabadan ay si qaasa u taabanaysay een, een, luuqadayaga waxaa arki kartaa si muhiim ugu ahayd bulshadeena maanta waa tahay halkudhiga muxuu ahaa
ilaali afkaaga hooyo hana iloobin dhaqankaaga ayuu ahaa maanta halkudhigeena waxay ku tusaysaa marka in labada dhinacba ay muhiim inoo tahay inkasta oo ay yidhaahdaanba afka wuxuu kamid yahay dhaqanka yaga haddana waxaan rabnaa inaan labada dhinacba aan taabano maantana si khaasatan ah waxaan culeyska u saaraynay oo sidaa arkaysa martida nagala soo qayb gashay dhalintay wada hadashay kuwii inta ku koray kuwii aan luqad si fiican u garanaynin inaan fursad maanta siina ayay rabnay in ay ku ogaan karaan muhiimadda ay leedahay luuqada yaga waa tahay ma u aragtaa marka inay fursad u tahay jiilka da'yartaa ee ku nool xaafadan islii saaid saaid weliba waxaan aad ugu faraxnay in maanta keliya aysan dadkii hore noola joogin dhalinyaro badan oo hore noola joogta ayaa jira afarta sanadii hore nala joogtay Een, afartaas sana dhalinyarada nala joogta maanta waxay soo wadeen qaarkood dhalinyaro kale oo cusub oo aan hore u ogeynba inay jiraan xarumo een, luuqada af soomaaliga lagu barto maxaa yeele dadka badankood waxay aaminsan yihiin marba haddii aad u dhalatay luuqadii inaadan baran karin Een, oo aad mataqaana ay lagaa rababa already mas-uuliyad ee, waa lagaa rabay already mas-uuliyadaas ay tahay inaad luuqada baratid laakiin maadaama ay fursadaas ayna he- heli waayeen dhalinyarada inaan anaga u istaagno inaan dhahno okay ma daahin luuqadii weli waad haysataa chance fursad waad haysataa oo mar kale hadda ugu baran kartid marka dhalinyaro badan maanta waxaan aragnay oo nagu cusub oo dhehayso anagana waan rabnaa inaan kusoo biirno luuqadana waan rabnaa inaan barno marka farxa aniga shakhsiyan farxaddu aad iyo aad u weyn ayay ahayd
ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo koob iyo labaatanka februari laba kun shan iyo toban madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo caasimadda muqdisho ka dhagax dhigay akadeemiyad goboleedka farta soomaaliga taas oo ilaa iyo haatan aanu jirin cid dhismaheeda isku mashquulisay cabdisalaan salas v o a nairobi
warbixin ku saabsan qoysaska barakacayaasha ah ee gobolka sool oo walaaca ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan deegaanada ay ku soo barakaceen ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii hadmaad gacale soo noqon iyo codkii fannaanadda hibanuura
Yeah.
Thank you.
intaas aan ku dhaafno heestaasi hadmaad gacale soo noqon ee ay ku luqaynaysay hiba maxamed cudoon hibanuura aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qoysaska barakacayaasha ah ee gobolka sool ayaa walaaca ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhowdhow miyiga ee ay ku soo barakaceen barakacayaashan oo u badan haween carruur fara badan haysta ayaa sheegay inay la daalaadhacayaan duruufo nololeed oo adag kuwaas oo ay ka mid yihiin hoyxumo cunayari iyo biyola'aan waryaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray
dadka ugu badan ee barakacayaashu waa haweenaya caruur kuwaasoo aad ku arkayso markaad tagto goobaha ay degan yihiin waxaana haysata duruufo kala duwan waxay gabaada kasoo dhigteen goobaha magaalooyinka u dhow iyo tulooyinka caashe ibraahim cabdi waxay ka mid tahay barakacayaasha hanjida ee gobolka sool waxay ka hadlaysaa xaaladda nolosheeda iyo waayaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha cabdi xasan waxaan kamid ahay hooyooyinka barakacay ee saxoolihii ka dhammaadeen ilaahbaa mahadle ilaah baa mahadle shukri ilaah baa le caruurihii waxbay noo barteen xoolihii waa loo maxayse laga raystay lama dhihi karo laakiin waanu shafeecsan jiray waanu qalan jiray waa maali jiray waa raran jiray intaa kabacdi markay daruuftuna keentay maamulka iyo hay-adaha islaamiga ah sanadkan wayba naga seexdeen kii dambana kii horena hay-adda jid dareen baa noogu waxtar badnayd waxay noo qortay sanad dhowdhowoo raashina iyana koob iyo tobanaad baa noogu dambeysay way imaan jireen hay-ado noo keena anigu hadda magacyadoodii ma hayee lixdan iyo siddeetan iyo shan mar baa jirtay xitaa in biyaana loo keen keenay biyaha iyagu ceel ma lihin waa booyadda laamiga maraysa haddaad shilin weydo aadan ka shubanayn haddii aada ooman tahay aan ku waraabinayn gol baanu deganayn fog oo bacaada oo kulul waxaanu uga soo dhawaanay haddeer magaaladii baanu iskaga soo birayo laamigiiyo haraad ka noogu darani ilaah baa mahadleh waa haraad biyola-aan adag baan haysataa gobolkana haddii nalakade waa nalakayn dhaqarsaday un baan u aragnaaye waxaanu u jiraa shan iyo soddon kilomitir baanu u jiraa cibaado cabdi warsame ayaa noo sheegtay inay biyaha u doontaan meel fog oo ay dusha kaga soo qaataan jirkaamo iyo caagada iyagoo kaxaysta caruurta waxayna sheegtay biyahaasi inay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata sida ay biyo ku heli lahaayeen dee dad aada u tacabsan baanu ku nahay meesha aada u tacabsan ilaahay baa loo tacabsan yahay biyaha eelka shan iyo tobanka kilomitir noo jira baa noo biyaa markaanu weyno waananu dhabar dhooraa agadaanu qaadana haltaasaanu maraa dhabarkaanu kusoo qaadana waayo marka dantu kaa adag ha ceelkaanu cagada kasoo qaadanayo sida dameerahaan isa soo raa dameera malihin maxaan ku ihaha gaari noo dhaamiyo malihin maxaan ku idhahdaaye malihin ma heli karno ceel dee nolooma qodin oo hay-adaha iyo maxaanku jahliyadu toona waxba anaga nooma qaban dee markaa dadka ilaahay dartiisa meesha u yaalaan waxaanu rabnaa in horta marka hor iyo horaan ceelna loo qodo ha aanu biyo ka helno waxaanu rabnaa in naloo dhiso amjeel iyo dhakhtar goob caafimaad waxaanu rabnaa iskoolka in naloo kaalmeeyo oo arday mucalimiinta intaasbaan anagu aan rabnaa in nala caawiyo oo guryo naloo dhiso oo hoygan roob baana dila dhaxan baana disha waraabahaanu khataru nahay ood baanu saa isugu dayray markaanu waraabaha ka baqnay
guud ahaan waxay ka siman yihiin waa xaaladda caafimaadka malaha goobo caafimaad oo adeeg u fidiya gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka siday caasha noo sheegtay waxaana jira ayay sheegtay haween lala cararay oo jidka caruurtu ay kaga sii dhimatay markii la geeyey goobihii caafimaadka ugu dhowaa waxaa noo soo raaca gabadhi way umushaa way dhiigbaxdaa way foolataa ilmihii intaanu sii wadno haddaanu doonno gaadhi raqraq oo laamigaa joogay saaray jidkuuba kusii dhintaa dhowr sanadkii dhoweyd hadda dhammaaday ilaa toddoba gabdhood midha dhashi way ka baxday
maya dhashi baa baxday gaadhi baanu sii saaray dhiigiibuu kusii haftay maxay tooyey dicaankii ilmihii ugu qalalay gabadhiibuu ku isagoo ameyday amjeel baanu u baahanay gargaar degdega oo amjeela oo hooyada ama dhiigeeda ama nafaqadeeda lagala socdo ilaah baa mahadle waxaanu u baahannahay in iskuulka naloo caawiyo oo naloo kordhiyo garaasiyadiisa caruuraha waa ku cidhiidh
jamaad cali maxamed ayaa sheegtay in xitaa aysan heli karaynin biyo ay cabbaan oo xitaa gaadiidka biyaha qaada aysan u istaagin marka ay u gacan haadiyaan si ay ugu shubaan biyo ay cabbaan biyaha eelka shan iyo tobanka kilomitir noo jira baa noo biyaa markaanu weyno waananu dhabarroora agadaanu qaadana haltaasaanu maraa dhabarkaanu kusoo qaadana waayo marka dantu kaa adag ha ceelkaanu cagada kasoo qaadanayo sida dameerahaan iga soo raa dameera malihin maxaan ku idhaha gaari noo dhaamiyo malihin maxaan ku idhahdaaye malihin ma heli karno ceel dee noloma qodin oo hay-adaha iyo maxaanku jahliyadu toona waxba anaga nooma qaban dee markaa dadka ilaahay dartiisa meesha u yaalaan waxaanu rabnaa in horta marka hor iyo horaan ceelna loo qodo ha aanu biyo ka helno waxaanu rabnaa in naloo dhiso amjeel iyo dhakhtar goob caafimaad waxaanu rabnaa iskoolka in naloo kaalmeeyo oo arday mucalimiinta intaas baana laguan rabnaa in nala caawiyo oo guryo naloo dhiso oo hoygan roob baana dila dhaxan baana disha waraabahaanu khatarunahay ood baanu saa isugu dayray markaanu waraabaha ka baqnay waraabihii markuu xoolo waayo dadkiiba u hungurooda waayaha nolosha ay horey ugu jireen ayaa xusuus gaara dadka xoolodhaqatada u ah sida ay mar kale noo sheegaysa caasha oo ka mid ahay dadka xoolodhaqatada ah weligeedna noloshan oo kala arkin dhanka barakacanimada jiray marka hore riyaha laga dhigis dhisi jiray iyo geela caanaha geela iyo lo riyaha geela riy xoolaha caruurta la siisan jiray ta lo-da iyo riyahana dibsi waaweyn baa lagu shubi jiray haan baa lagu shubi jiray hooyo xaaladee xoolaheena biyaa yaa wax loo aada u qurux badnayd wax wallaahi loo dhigaba may ahay geelii awrti waa la raranayaa juu baa la dhahayaa waa la fadhiisinayaa laba haamoodoo biyaha waaweyn baa la saarayaa martidii neefaa loo qali jirayo maasha allah hadda caruurtayadu xoolaba way ka goday islaamaha meelaha geedka hoostiisa noogu qala maalinta jimcaha laba neef hadii la qaliyo saddex hadii la qalo rufuc rufuc nooma gaadho waxaa la cunaa waa saliid cadafaan u qali jiray markaas hameenkiiba jeex cuni jiray caruur maasha allahna way ahayd hadda qaar baa magaalada isaga dalwayo baalashle iyo moy waxay yihiin lascaanoodaaday qaar bay la joogo yaryar qaar baa wax dhigta hadda dee xaalada waa maasha allah xaaladan ay ku jiraan dhammaan barakacayaasha goobaha ku yaala magaalada laascaanood duryeelkeeda dureedkeeda ayaa waxay yihiin kuwa ay ka siman yihiin biyo la-aanta caafimaadka hooyxumada waxayna sheegeen in bilihii ugu dambeeyey dhanka gargaarku ahaa kuwa gabaabsi ku ah ayna doonayaan in laga soo caawiyo sida ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii niyadda aan ka wada joogno waxaa ku luuqaynaysa hodan cabdiraxmaan heestaasi niyadda aan ka wada joogno ee ay ku luuqaynayso hodan cabdiraxmaan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Diane Roberts. U.S. President Donald Trump is wrapping up his first day of just 36 hours in India. Among his stops Monday, the Taj Mahal and Mahatma Gandhi's ashram. At a rally in the city of